habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddana fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha maarjna waa lix iyo labaatan sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaalidat com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah xildhibaano ku shiray magaalada muqdisho oo dawladda ugu baaqay inaysan faraha la soo gelin arrimaha baarlamaanka runtii waa nasiib darre aad iyo aad u weyn nasiib darre aad iyo aad u weyn waayo maanta baarlamaanka waad u jeediin xaaladiisa xukuumad eryanaysa baarlamaanka baarlamaankii ayaga dhalay ee shalay codka kalsoonida siiyey inay iyagu maanta eryanayaan oo baarlamaankii uu yahay faraku gabart oo ay rabaan sharci darre inay sameeyaan
waxaa kaloo aan idiin haynaa ilaa iyo siddeed iyo toban waddan oo dalalkooga ka caydhinaya diblomaasiyiinta ruushka ruushka iyo ciraaqaha friisku ay lahaayeen ayaa xumaaday kadib markii nin dhabelay jira ama u wada shaqayn jiray dhinacana ka shaqayn jiray oo basaas ka ahaa dhinaca kale ruushka basaas ka ahaa oo magaciisa sagay strutland layidhaahdo iyo inantiisa oo yulia layidhaahdo wax la siiyey laysuun aad u khatara oo milatarigu isticmaalo oo ned agent layidhaahdo lagu siiyey magaala salisburia
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
ururgoboleedka igaad ayaa isniinta maanta sheegay inuu mar kale ku celinayo qadarinta u hayo madax bannaanida xuduudaha dhulka madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya sidaasina waxaa lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay ururka igaadda igaad ayaa sheegtay inay ka walwalsan tahay oo ay si dhow ula socoto xiisadda siyaasadeed ee cusub ee soomaaliya oo halis gelinaysa horumar weyn ee la sameeyey sannadkii lasoo dhaafay gaar ahaana ismarwaaga siyaasadeed ee ka dhexaloosan xubnaha sharci dejiyayaasha dalka taasoo halis dibudhac ah ku keenaysaa dadaalada ay waddo dowladda hadda jirta ee la xidhiidha dib u nidaaminta ammaanka hay-adaha cadaaladda fursadaha dhaqaale ee sii kobcaya iyo sidoo kale inay adeegyada asaasiga ah ay u gudbiso dadkeeda warkan ka soo baxay igaad ayaa lagu sheegay in sannadkii lasoo dhaafay ay soomaaliya samaysay horumar si xawliya ku socday oo ku aadan dib u habaynta taas oo ay sheegtay in muhiimaddeedu ay leedahay xukuumadda hadda jirta oo wada shaqayn dhowlo leh dowlad goboleedyada waxaana sheegtay inay soo dhoweynayso horumarka laga gaadhay arrintaasi suuqada ganacsiga dunida ayaa ku dhawaaqay inay sare u kacayaan ayna isniinta maanta ahayd mid aan xasiloonayn kadib cabsidoo laga qabo in ganacsi dagaal uu dhex maro labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee maraykanka iyo shiinaha madaxweyne trump ayaa toddobaadka lasoo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo almuniyumta shiinaha laga keeno laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha huwa junyin ayaa waxaa maanta ay sheegtay in ay rajaynayso in ay la kulanto madax ka socota maraykanka si labada dowladood ay uga wada shaqeeyaan arrimaha la xiriira ganacsiga labada dal shiinaha ayaa waxa uu ku doodayaa maraykanka in uu joojiyo hanjabaadaha ganacsiyeed iyo canshuuraadka uu ku kordhinayo alaabaha maraykanka la keeno ee ka yimaada dhanka shiinaha gantaalo balastiga oo lagu riday dalka sacuudiya carabiya ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen fallaagada dalka yeman ee u taageero amaba ay taageerto dalka siiriya amaba aan idhaahdo iiraan iyadoo hal qof oo halkaasi uu ku dhintay magaalada riyaad laba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana sidaasi tabisay warbaahinta dalka sacuudiga dadka ay dhibaatadu soo gaadhay ayaa waxa ay yihiin dad u dhashay dalka masar kuwaasoo ku sugnaa goob ay dad rayid ay degan yihiin oo ku taalla caasimada dalka sacuudiga ciidamada cirka sacuudiga ayaa sheegaya inay qabteen islamarkaana ay ka hortageen welibana burburiyeen toddoba gantaal oo lagu soo riday magaalada riyaad iyo weliba saddex lagu soo riday magaalooyin kale oo dalkaasi ka mid a dad goobjoogayaala ayaa sheegaya inay maqlayeen qaraxyo waaweyn iyagoo sidoo kalena arkay iftiin cirka ka soo baxaya dowladda maraykanka ayaa si xoog lagu cambaaraysay weerar weerarada gantaalaha ee xuutiyiintu ay ku qaadeen shalay dalka sacuudiga wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in maraykanku uu taageersan yahay xaqa sacuudigu uu leeyahay in xuduudihiisa uu ka difaaco khataraha noocaas oo kale ah wasaaradda arrimaha gurmadka ee dalka russiya ayaa waxay sheegtay in debkii ka kacay suuq weyn oo ku yaala magaalada la yidhaahdo kamerovo ee siberia ay dad badan ku dhinteen dabkaasi ayaa waxa uu bilowday axaddii shalay wuxuuna ka bilowday suuqa winter sherry moll oo kooxaha debdemisku ay markii dambe maanta bakhtiyeen saraakiil ayaa waxay ku ramaysaa in dadka dhintay iyo kuwa lala-yahaba ay carruur u badan yihiin iyadoo dad dhaawacxina ay jiraan dabkaasi ka kacay suuqa weyn oo ka kooban dukaanno badan iyo goobo lagu madadaasho ayaa ilaa iyo hadda aanan la ogeyn sababta dhalisay halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington siddeed iyo toban waddan oo ay ku jiraan marayka kanada iyo kuwa midowda yurub ayaa waxa ay sheegeen in waddamadooda ay ka ceerinayaan diblomaasiyiinta ruushka qaarkood maraykanka ayaa waxa uu sheegay inay ceerinayaan ilaa iyo lixdan isugu jira diblomaasiyiinta iyo madaxda sirdoonka tallaabadan ayaa waxa ay tahay mid ay isku garab taagayaan waddanka britain oo sheegay in ay u badan tahay in ruushka uu ka dambeeyey sumayntii la isku dayey in lagu kharijiyo nin asal ahaan ka soo jeeda ruushka sergey scripol iyo gabadhiisa magaalada salisbury ee dalka britain afartii bishan march cabdixakiim maxamuud shirwac oo haatan igu weliya stuudiyaha ayaa tallaabooyinka diblomaasiyadeed waxa uu ka wareystay maxamed xaaji maxamuud oo shahaadada b h d da ka diyaariya jaamacadda warwick ee dalka britain wadamo aada u fara badan oo yurub iyo maraykan iyo kanada iyo waddan ukraine layidhaah ayaa qaaday wadamada waxaa kamid a faransiiska afar buu saaray diblomaad jarmalkaa kamid a isna afar saaray poland afar buu saaray czech republica kamid a saddex buu saaray lithuania waddan layidhaho aada u yar baa jira saddex buu saaray denmark iyo netherland labalabay saareen talyaanigu isna labuu saaray estonia waddanka laydhaha hal buu saaray croatia hal buu saaray zealandna hal bay saartay latvia iyo romaniana hal hal bay saareen isugeynteedu waa sagaal iyo labaatan diblomaad oo wadan wadan wadamada yurub ka mid a ayay waddanka ruushku leeyahay ee wadamada yurub ay saareen ukraine oo kale iyaduna yurub aan ku jirin laakiin ku jirta cilaaqaadka wadamada yurub lale ee ugu dhadhow saddex iyo toban bay saartay dalka kanada afar buu saaray maraykanka oo isagu waddanka ugu weynaa lixdan buu saaray sideed iyo afartan uu ka saaray washington iyo labaiyo toban uu ka saaray new york oo xarunta qaramada midoobay kuwii fadhiyey ah ayaa la saaray siyaara xarunteedana waa la xidhay maxay ka dhigan tahay hadda go-aankan maanta ay soo saareen waxay ka dhigan tahay in safaaradihii raggii u shaqaynayay ee diblomaatska ahaa oo shaqadoodu ay ahayd inay cilaaqaadka ruushka iyo wadamada kale ka dhexeeya iyo kuwa maraykan ku leeyahay ruushka cilaaqaadka siyaasiga ah oo dhinaca inta badan taabta ammaanka dhaqaalaha iyo iskaashigiisa taabta iyo sida adduunyada kale looga wada shaqayn lahaa environmentka iyo meel walba hadday noqonayso oo ah dadkii isku haynaya labada wadan waxaan international engagementka la yidhaahdo dadka ka shaqeeya isku haya oo diplomats loo yaqaano ama loo yaqaano muxuu aha safiiro ama loo yaqaano dadka siyaasada qeybta ee inta badan ku taxalluqda ah xiriirka caalamiga ama xiriirka wadamada haddii la saaro waxay noqonaysaa wadamadu macnaheedu waxa weeye wadamadaasi ma aha heshiis kana wada shaqayn maayaan arrimihii waaweynaa ee adduunyada dhex yaalay ee dhaqaalaha lahaa ee ammaanka lahaa ee iskaashiga kale ee environmentka lahaa ciidi buu soo gelayaa wada shaqayntaasi markaa haddii ay meesha timaado inay ka baxdo waxay dhaawacaysaa dhaqaalihii labada dhinac ka dhexeeyay bay dhaawacaysaa waxay dhaawacaysaa waxyaabihii laisweydaarsanayay xogta ahaabay dhaawacaysaa ee ammaankii layska kaashanayay qubhiisa ayay dhaawac u geysanaysaa maxamed haddaynu kala qaadno imika tusaale ahaan oo kale arrinkani saynu ogeyn wuxuu ka soo biloobmay amaba wuxuu ka soo bilaabmay waddanka u k wadamadan iyagu maxay ku saleeyeen maxaa siyaasad ahaan iyo diblomaasi ahaan laga dhadhansan karaa in iyaguna tallaabada ingiriiska oo kale ay qaataan oo ay isagii ay ku barhitaaraan waa su-aal aada u wanaagsan cabdixakiinow ruushka iyo cilaaqaha kriisku ay lahaayeen ayaa xumaaday kadib markii nin dabaleyjina ama u wada shaqayn jiray dhinacana ka shaqayn jiray oo basaas ka ahaa dhinaca kale ruushkana basaas ka ahaa oo magaciisa sakey scrib la yidhaahdo iyo inantiisa oo yulia la yidhaahdo waxa la siiyey laysun aada u khatara oo militarigu isticmaalo oo nave agent la yidhaahdo lagu siiyey magaalo salisburia oo ka dhigan macnaheedu mar haddii ninkaa basaboor british la siiyey oo halkaa deganaasha lagu siiyey sidoo kalena uu ninkaasi uu joogay ciiddii ingiriiska inay tahay dagaal ingiriiska lagu soo qaaday ayay dhinaca tafsiirka diblomasiga ku noqonaysaa marka labadii waddan baa isku xumaaday wadamadan kale iyaga waxa soo dhexgeliyay waxa weeye waddanka ingiriiska waa waddan reer galbeed ah waa waddan nato ku jira waa waddan yurub ku jira inkastoo iminka uu ka baxayo oo waddanka ugu saaxiibsan yihiin dalka maraykanka iyo kanadana dee boqoradaaba xukunta marka waxay noqonaysaa taa macnaheedu wadamadii reer galbeedka oo marka horeba hal gacan isla ahaa iyo wadankii ruushka oo markii hore soviet unionka ahaa isna gacan kala ahaa laakiin burburay koob iyo sagaashankii oo haddana dib u doonayo inuu soo kaco ayaa weli ishaya oo nuclear bawara oo quwado weyn leh oo dee tensionku aada u fara badan yahay oo syria waata laysku haystay arkayso waata laysku haystay ukraine eed arkayso marka ishaysadkii hore ee afkaartii kala duwaneed ee ruushka iyo reer galbeedka oo ay soo dhex gashay marka weerarkan lagu soo qaaday ninka ruushka ah ee ingiriiska degan ayaa xaaladdu ka timid dabeetana waxa u hiiriyey intii isku garabka ahayd ee dhinaca wada ahayd ayaa iyaguna hiilkoogii la sara kacay walaal waaya guud ahaan haddaynu eegno adduunkaoo kale dabcan waddamadan go-aanadan qaatay marka laga yimaado dee imka ingiriiska oo kale haddaynu soo qaadano maraykankii ruushkii jarmalkii faransiiskii dabcan waa waddamo la yidhaahdo waa waddamo waa mid waa qaar ka mida waddamada adduunka ugu quwadda waaweyn ee ugu miisaanka culus leh du siyaasad ahaan adduunkii amaba siyaasaddii guuda dunida maxay saameyn iyada ku yeelan kartaa ama ay ka beddeli kartaa siyaasada weyne adduunyada waxa weeye cidda hogaaminaysa waa reer galbeed dhaqaalihii ugu faraha badnaa bay leeyihiin awoodii ciidana ugu faraha badnayd bay leeyihiin cilmigii iyo aqoontii iyo technolojiyadii ugu weyneyd iyo scienskii bay leeyihiin qolada kale ee daba cararaysa ee iyaguna eryanaya ee dhinac xooga doonaya adduunyada inay saameyn ku yeeshaan oo waddanka ruushka iyo waddanka shiinaha oo kale marka waddankii ruushka oo ah waddanka labaad ee marka dhinaca quwadda la eego dhinaca milatariga ugu quwadda weyn nucleerka ugu badanna adduunyada haysto maraykanna aada isku hayaan reer galbeedna ay aada isku hayaan wixii kasoo rugmaday dagaalkii labaad ee adduunka labadii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii waxay noqonaysaa oo adduunyada intay isku hayeenna dagaaladii labaad ee adduunkii ku koowaadba ay dhaceen intii dambena waxaa wadan burburaya adduunyada ku burburaya ad aragto ama ha noqoto libiya ama ha noqoto suuriya yeman ha noqoto meel aanay faraha wadamadaasi aanay kula jirin oo burburkooga wuxuu keenaya wax la yidhaahdo broxy war oo wadamada iyaga adduunyada ku dhex dagaalama oo si toosa uma dagaalamaane awoodooda waxay ku muujiyaan wadamo kale oo adiga syriya arka oo adiga libiya arka oo adiga ciraaq arka waxyaabahaasoo dhan baa jira kaasina waxa uu ahaa maxamed xaaji maxamuud oo shahaadada b h d da ka diyaarinaya jaamacadda warwich ee dalka u k waxaana u warramayay cabdixakiim maxamuud shirwac
fiid wacaan wanaagsan dhammaantiinma dhegeystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo joogtaanba haatanna masar dadweynaha dalka masar ayaa maanta u codaynaya doorasho si weyn loo filayo inuu ku guulaysto madaxweyne cabdifataax al siisi ninka la tartamaya oo lagu magacaabo muuse mustafa muuse ayaa isagu hore u taageeray cabdifataax al siisi warbixinta waxaa magaalada qaahira nooga soo diray waryahayaga xuseen saxnuuni kumanaan masaariha ayaa maanta aroortii u dareeray goobaha codbixinta si ay u dhiibtaan codkooda doorashada madaxtinimada waddankani oo ay ku tartamayaan madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday cabdulfataax asiisi iyo muuse mustafa muuse oo ah guddoomiyaha xisbiga alqada kumanaan masaariha ayaa la arkayey ayagoo safaf dhaadheer uga jira goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan xili si weyn loo adkeeyey nabadgelyada madaxweyne asiisi ayaa codkiisa ka dhiibtay mid ka mid ah goobaha codbixinta degmada masriil gadiida ee magaaladan qaahira cabdulfataax asiisi ayaa xooga saaraya sidii uu mar labaad ugu guulaysan lahaa madaxtinimada dalkani xili inta badan axsaabta mucaaradka ay ku baaqeen in la qaadoco doorashada shariif ismaaciil ra-iisul wasaaraha xukuumadda masaarida iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa iyana ka codeeyey magaaladan qaahira muuse mustafa oo la tartamaya madaxweyne asiisi ayaa ah siyaasi uu dhalay hogaamiye caan ka ahaa masar afartameeyadii iyo kontomeeyadii waana injineer wax ku soo bartay dalkaasi faransiiska sagaal iyo konton milyuun oo masaari ayaa xaq u leh inay codeeyaan doorashada madaxtinimada dalkani oo soconaysa muddo saddex maalmood ah dhinaca kale amniga goobaha codbixinta ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana lagu arkayey ciidamada milatariga oo taageeraya kuwa booliiska si loo sugo nabadgelyada dadka codkooda dhiibanaya sida tv-ga qaranka masar uu sheegay boqolaal kun oo ka tirsan ciidanka milatariga iyo booliska ayaa ka qayb qaadanaya nabadgelyada goobaha codbixinta iyo dhismayaasha dowladda guddiga sare ee doorashooyinka ayaa sheegay in toddoba-iyo toban kun oo garsoorayaal masaari ah in ay howlwadeenno ka yihiin goobaha codbixinta oo kor u dhaafaysa toban kun oo goobood sida guddiga doorashooyinka ay sheegeen natiijada doorashada ayaa lagu wadaa labada bisha abriil balse haddii musharax ka mid a uusan helin konton lagu daray hal waxaa lagu celinayaa wareeg labaad oo doorasho ah taasoo dhacaysa afar iyo labaatanka bisha abriil doorashadani ayaa imaanaysa xili xabsiga uu ku jiro maxamed mursi madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabka masaaridu ay soo doorteen kaasoo xiran tan iyo sannadii labada kun iyo saddex iyo tobankii xuseen saxnuuni v o a qahira
waxaa ka jira magaalada muqdisho kulamo gooni gooni ah oo xildhibaanada baarlamanka ay yeelanayaan iyadoo xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaare oo xilliga uu dhacayo la qabtay balse markiiba laysku khalaafay xildhibaanadii ugu badnaa ee ka soo horjeesta mooshinka guddoomiyaha baarlamanka ayaa iyaguna maanta waxa ay ku qabteen muqdisho kulan iyadoo urur goboleedka igaad sidoo kalena war-saxaafadeed uu soo saaray ugu baaqay hogaamiyaasha soomaalida in la dejiyo xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka warbixin dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxaa nooga diyaarisay saare cabdi axmed kadib markii shalay ay soo baxeen war-saxaafadeedyo iska soo horjeeda oo mid ka mida guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka uu ku muddeeyey xilliga la qabanayo kulanka mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya sidoo kalena guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka isna uu soo saaray war-saxaafadeed kale oo kaasi kasoo horjeeday ayaa waxa ay si weyn taasi dabka ugu sii daartay khilaafkii guuxa weyn dhaliyey ee ka dhex celoogsanaa mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee muddooyinkan baqay kulankii ugu dambeeyey oo ay galabta ku yeesheen magaalada muqdisho mudanayaal baarlamaan oo fara badan taageersanna guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa ay si weyn farta ugu fiiqeen in xukuumadda soomaaliya iyo golaha wasiiradaba ay ku wada mashquuleen mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka taasi oo ka dhigan in xukuumadda aysan qabanin howlihii loo egmaday waayadan xildhibaan khaliif cabdi cumar waxa uu ka mid yahay mudanayaashii ka hadlay madashaasi
iyo golo wasiirra ku mashquulsan inay baarlamaan burburiyaan ayaana haysato guddoonkii baarlamaankana usoo dhigtay marka waa arrin laga xumaado waana ku dhiirigelinaynaa inay hawshoodii gabeen ay ku soo noqdaan howlaha baarlamaankana faraha kala baxaan ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya mudane maxamed cumar caarte qaalib oo ka hadlay kulanka ayaa isna si maldahan ugu sheegay xukuumadda inay jiraan waxyaabo badan oo u baahan inay wax ka qabato oo dareenkeedu ay ku weeciso dalkana haatan uu ku jiro kuwaas oo uu ka soo qaatay derbiga xuduudda beled xaawo xaaladda magaalada aato iyo weliba qaraxyo joogto ka noqday magaalada muqdisho xukuumaddana si gaara ayaan leenahay waxaan rabnaa in hawshii xukuumaddu u xil saarayd inay qabato oo ay hawsheedii ka soo baxdo xoogga saarto waa waxyaalaha ka socda xuduudaheenna hadday tahay buulaxa beled xaawo iyo iyo mandheera iyo iyo hadday tahay bokool oo caato intaba waxaanu doonaynaa inay ilaahaydankii annagu wati waktigii hore safiirka kenya ayaan u yeedhnay sidii amniga maxaa la yidhahdaa loo wax looga qaban lahaa hase yeeshee mudanayaasha sida weyn gurbaanka ugu tumaya mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka waxaa ka mid a khadiijo maxamed diiriye oo iyadu ah wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxa ay khadiija qabtaa in guddoomiyaha baarlamaanka mooshinka laga keenay uu yahay mid saxa xilliga loo qabtayna ay tahay in lagu qaado ma ogi khilaaf siyaasadeed oo jira laakiin waxaan ogahay in uu jiro mooshin kalsooni kala noqosho oo laga keenay guddoomiye jawaari waxaana ka mid ahay xildhibaanadii saxiixay mooshinkaas mooshinka waxaan keenay anoo xildhibaan khadiijo maxamed diiri ah oo aan kala tashan ra-iisul wasaare ama ra- ama xubno golo wasiire ah marka xaq baana u leeyahay xubinnimadayda golaha wixii aan ku matalayo hardanka xarigjiidka siyaasadeeda ee dhinacyada baarlamaanka u dhexeeya waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo dhinac kastaba uu mudaystay wakhtiga mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamanka waxaana koob iyo soddonka xilliga ah uu u qabtay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka mooshinkan ay sharci darro ku tilmaameen qaar ka mida mudanayaashii maanta ku shiray magaalada muqdisho kuwaas oo dhankooda sheegay inay tahay tani wax sharciga ka hor imaanaya oo baalmarsan maadaama guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka uusan hadli karin amaba uusan shirin karin mudanayaasha baarlamaanka mar haddii uu joogo guddoomiyaha baarlamaanka si lamida taas inay u arkaan inuu ku tumanayo qodob ka mida dastuurka federaalka soomaaliya u yaala isaga oo mooshin keligiis hay haysto welibana u diiday xafiiska guddoonka iyo maamulka golaha in sida sharcigu yahay loo diiwaan geliyo loona kaydiyo iyada oo uu abaabul cad ugu jiro in uu ku meel mariyo mooshinkan sifo walba oo ay ku qaadato sharci iyo sharci darro isaga oo sheegtay in uu yahay kusimaha guddoomiye iyada oo uu xaadir yahay ogolayna in uu guddoonka intiisa kale iyo guddiga joogtada ah talo la wadaago waxaa xusud mudan war-saxaafadeed ayagana dhankooda ay shalay soo saareen guddiga gaarka ee xalinta khilaafka baarlamaanka aqalka hoose ee ka tirsan iyaguna mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee sare ay quus ka gaareen xal u helidda dhinacyadan islamarkaasina ay dhankooda ugu baaqeen iyagoo la ilaalinayo xasiloonida amniga dhaqaalaha iyo jiritaanka dowladnimo ee soomaaliya in dhinacyadu ay isu tanaasulaan si taasi la mida waxaa iskudayadii uu waday madaxweynaha oo la sheegay in madaxtooyada ay ka socotay ay noqdeen kuwo aysan ka soo bixin miro dhal weyn waxaa iyagana maanta war-saxaafadeed ay soo saareen urur goboleedka igat lagu sheegay in ururka uu aad ula socday xiisadda siyaasadeed ee dalka soomaaliya ka taagan taasoo halis gelinaysa horumarka sanadkii lasoo dhaafay xukuumadda ay samaysay sidoo kalena dibidhac ku noqon karta nidaamka amniga hay-adaha cadaaladda fursadda dhaqaalaha sii kobcaya iyo sidoo kale deganaanshiyaha guud ahaanba dalkaasi laga filan lahaa dhowaanahan isku soo wada duub oo lama ogo mudanayaasha baarlamaanka ee dhan walbaba isu arko inuu yahay mid saxan kuna taagan dastuurka inay meel isugu imaan karaan khilaafkoodana xalka wada gaari karaan zahra cabdi axmed ayaana warbixintaasi noo soo jeedinaysay
bulshada beeraleyda ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya gaar ahaana dhulka ay maraan webiyada shabeelle iyo jubba oo ah dhulka xudunta u ah wax soo saarka dalagga beeraha ayaa waxaa muddo dheerba ay la daaladhacayaan saamaynta colaadda iyo weliba abaaraha dalagga beeraha ayaa liitay mararka qaarkoodna waabay ba'ayeen iyadoo weliba ay sidaasi tahayna beeralaydu kama aanay quusan inay soo saaraan quudkii ay cuni lahaayeen magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ku caanbaxay tacabka beeraha wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa magaaladaasi tegey islamarkaana warbixin uu ku eegayo xaaladda magaaladaasi halkaasi nooga soo diray magaalada balcad waa degmo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya waxaay qiyaastii lix iyo soddon kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigtaa magaalada muqdisho magaalada waxaa hoos yimaada ku dhowaad boqol tuulo oo ku fadhiya dhul badkiisu lagu qiyaasay boqol iyo toddobaatan square mile iyadoo dadkeeduna lagu qiyaasay in ay ka badan yihiin ilaa toddoba boqoloo kunoo qof magaalada waxaa dhex mara webiga shabeelle oo ka dhigaya mid ka mid ah magaalooyinka ugu wax soo saarka badan dhinaca beeraha ee soomaaliya iyo jidhka muqdisho ku xira gobollada dhexe kuwa bari iyo kuwa waqooyi ee soomaaliya magaalada oo aan booqday ayaa intii aan joogay waxaan tegey goobo taariikhi ah oo ay ka mid tahay warshadii dharka balcad oo aad mooddo inay ka badbaaday burburkii ku dhacay warshadihii la midka ahaa ee dalka dhowr iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay inkastoo xilligan warshaddu aan wax shaqo ah ka socon magaalada balcad waxa ay ka kooban tahay shan xaafadood waxaa ku yaalla laba iskuul oo dugsi sare ah cisbitaalkii magaalada waxa uu ku burburay dagaaladii sokeeye ugaas maxamed weli ugaas xuseen ugaas cismaan waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada waxa uu sharaxayaa inta uu ka garanayo taariikhda magaalada magaca ugu horeeyo oo waagii konton iyo afartii soomaaliya daakhiladii markay qaadatay lagu yiqiinay waxaa la dhihi jiray ceeryaamoley waxaa kusoo xigtay magaca kaloo taytayley waxaa kaloo haddeer aan isticmaalnaa oo ummadda dhan ay wada og tahay degmada balcad oo magaca balcad waa asigana kan saddexaad deegaanka degmada balcad waxay ka kooban tahay siddeetan iyo kow siddeetan iyo laba tuulo waxaa ku oolay amba aa wada taqaaniin xerada milatariga hiil weyna loo yaqaano waxaa kaloo ku ooli jirtay xerada deegaan ley la yidhaahdo oo lagu tababari jiray ciidamada nabadsugidda amba hadda niisi loo bixiyey degmada balcad waxyaabaha oo soo jireenka amba lagu yaqaanay waxay u kala qooban tahay caracad iyo caramadow
awal waxaa jiri jirtay ay soo saari jireen muuska oo ahaa dalaga ugu badan oo degmada balcad laga soo saaro maalmahan dambe waxaa yimid hoos u dhaca mooska waxaana u sabab ahayd awal waxaa qaadan jirtay somaali fruit somaali fruit haddii ay waddankii ka baxday aad iyo aad ay u yaraadeen marka tacabkii muuska dadka reer balcad boqolkiiba toddobaatan wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalahooda beeraha haddaad aragto dalaga laga soo saaro balcad khudraddeeda boqolkiiba afartan ilaa boqolkiiba konton waxaa loo iibgeeyaa muqdisho dowladdii maxamed siyaad markii ay dhacday kadib boqolkiiba sagaashan dadka deegaanka balcad ku nool waxay u wareegeen dhaqaalahoodii iyo howlahoodii dhanba waxay noqotay beerihii wax soo saarkooda dagaaladii sokeeye magaalooyinka waaweynaa waxaa looga soo tegay amni xumo iyo nabadgelyo daro waxaa loo soo wada noqday dhulbeereedkii qof walba meeshuu asalkiisa ka yimid ayuu usoo laabtay
taliil axmed ayaanle waa guddoomiyaha guddiga maamulka iyo nabadgelyada warshadda balcad warshadan soomaaliya tankis aasaaskeedu wuxuu ahaa kuniga sagaal boqol lixdan iyo lixdii waxaana ahayd warshad shirkad lagu yaayoo soomaali ganacsataa iyo jarmal ay shirkad ku ahaayeen bay ahayd tacabkeeduna wuxuu bilowday kuniga sagaal boqol iyo lixdan iyo sideedii waxay soo saari jirtay warshadu dhar kala duwan oo ah suuf dharka shaqaalu ay qaataan dowladda dharka ay qaataan ciidamada qalabka sida dharka ardadu qaataan noocyada kala qayseen dharka uniformka ah oo gaardigii iyo lagu samayn jiray oo ay midqanuurada bulshadu ay qaadan jireen oo dhan waxaasoo dhan bay soo saari jirtay warshada qalab ahaan wixii way joogaan way yaalaan laakiin qalabkii boqolkiiba boqol maanta lama shaqayn karahayo waxaa jira wax taxalaysi la yidhaahdo laakiin guud ahaan qalabkii soo saarka warshada wuu yaalaa warshada waxaa badbaadiyey ilaahay baa badbaadiyey laakiin dad shaqaalaheeda shaqaalaheedii ka mid ahaa oo nuuc wasbalo leh oo aan qabiil ahayn oo soomaali oo dhan ka kooban ayaa ilaalinteeda ku talagalay dhaqaalaha magaalada oo wakhtigan soo kobcaya ayaa dhibaatada ay dadku dareemayaan waxaa ka mid ah jidka muqdisho ku xira oo aada u burbursan iyo magaalada oo aanan lahayn wax cisbitaal ah nadiifo maxamed muxidiin nadiifo baarbe waxay ka mid tahay haweenka reer balcad isbitaal weyn oo amarjansi qaabilo balcad kuma yaallo ma qabno haddii ay imaato xaalada amarjansi ah ama dadka kale ha naqato ama haweenka ha naqato mar kastaba waxaa lama huraan in xamar loo qaado qaas ahaan haweenka xaaladda dhalmada markay ku jiraan hadday okolomasiya imaato hadday dhiigbax imaado haddii dhibaatooyin kaleeto oo amarjansi ay ku imaadaan waxaa loo qaadaa xamar muddadii dagaalada sokeeye ay ka jireen dalka magaaladan waxaa ka dhacay isku dhacyo badan oo qabaa'ilka deegaanka dhexdooda ah iyo dagaallo kale oo dhex maray hogaamiye kooxeedyadii muqdisho laga soo saaray iyo midowgii maxkamadaha soomaaliya dagaalkii ugu dambeeyey ee balcad ka dhacay waxa uu ahaa weerar ay al-shabaab ku qabsadeen magaalada labadii bishan maaj iyadoo qabsashada balcadna uu ka horreeyey weerar gaadmo ah oo ay al-shabaab ku dileen askar reer burundi ah oo ka tirsan howlgalka midowda afrika ee amisom xuseen xasan dhaqane v o a degmada balcad gobolka shabeellaha dhexe
fiidwacala wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu idin leenahay meel kasta aad joogtaanba halka aad warbixinnada ay wararkaasi kala socotaan aad naga dhegaysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington qaybiyo kala duwanaa idaacaddaynu gudbi doonnaa qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamku rogaal celisaan urur goboleedka igaad ayaa isniintan maantaa sheegay inuu mar kale ku celinayo qadarinta u haya madax bannaanida xuduudaha dhulka madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya waxaana sidaasi lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay ururka igaad igaad ayaa sheegtay in ay ka walwalsan tahay oo ay si dhow la socoto xiisadda siyaasadeed ee cusub ee soomaaliya oo halis gelinaysa horumarka weyn ee la sameeyey sannadkii lasoo dhaafay gaar ahaana ismarwaaga siyaasadeed ee ka dhaxaloosan xubnaha sharci dejiyayaasha dalka taasoo halis u- ku ah dibudhacana ku keenaysa cadaaladda amaan idhahda dadaalada ay wado dowladda hadda jirta ee la xidhiidha dib u nidaaminta amniga hay-adaha cadaaladda fursadaha dhaqaale ee sii kobcaya iyo weliba sida oo kale inay adeegyada asaasiga u gudbiso dadkeeda suuqyada ganacsiga ee dunida ayaa maanta ahaa kuwa aan xasiloonayn kadib cabsida laga qabo in ganacsi dagaal uu dhex maro labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee maraykanka iyo shiinaha madaxweyne trump ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo alumuniumta shiinaha laga keeno wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha hua chunying ayaa maanta waxa ay sheegtay in ay rajaynayso in ay la kulanto madaxda maraykanka si labada dowladood ay uga wada xaajoodaan ugana wada shaqeeyaan arrimaha la xiriira ganacsiga labada dal gantaalaha loo yaqaano balastika ee lagu riday dalka sacuudi carabiya ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen fallaagada dalka yeman ee dalka iiraan ay taageerto iyadoo halkaasina lagu dilay hal qof magaalada riyaad islamarkaana ay laba kale ku dhaawacmeen waxaana sidaasi soo tabiyey warbaahinta dalka sacuudiga dadka ay dhibaatadu soo gaadhay ayaa waxay yihiin dad u dhashay dalka masar kuwaasoo ku sugnaa goob ay dad raydi ahi degan yihiin oo ku taalla caasimada dalka sacuudiga ciidanka cirka ee sacuudiga ayaa sheegaya inay qabteen islamarkaana ka hortegeen oo weliba ay burburiyeen toddoba gantaal oo lagu soo riday magaalada riyaad iyo weliba saddex kale oo lagu riday magaalooyin ku yaalla waddankaasi dad goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn iyaga oo sida oo kalena arkay iftiin cirka ka soo baxaya mar kale dhegaystayaal fiid wacaan oo wanaagsan halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a idinka imanaysa washington jaamacadda harford ee magaalada boston waxaa lagu soo gebagabeeyey shir lagaga hadlayay arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo deegaanka ee qaaradda afrika waxaa ka soo qayb gala shirkaasi madax ka socota afrika oo ka hadlay horumarka iyo weliba dibadhacyada qaar ka mida dalalka afrika shirkan ayaa ah kii sagaalaad ee ay jaamacaddu qabato waxaana sannad kasta lagu marti qaadaa madax ka socota qaaradda iyo weliba kuwa si weyn ugu dhuun daloola arrimaha qaaradda afrika wariyahaya saare cabdi axmed ayaa arrintan ka waraysatay maxamed cismaan dheexe oo ah dhaqaalayahan hore uga tirsanaa xarunta dowladda hoose ee magaalada innabolis ee gobolka indiana ee dalka maraykanka sahro shirka waxyaabo badan ayaa looga hadlay wixii u cuslaa ama ugu weynaa ee diiradda lagu saarayay wuxuu ahaa horumarka africa shirka waxaa loogu magac daray africa development conference marka waxyaabo badanaa laga hadlay ay ku jirto tradeka ama ganacsiga ee ka dhexeeya wadamada sida xaduudaha laiskugu furi lahaa waxaa lagu soo hadal qaaday heshiiskii hadda dhow lagu saxiixay waddanka rwanda waxaa laga hadlay sidii loo isticmaali lahaa technolojiyadda caafimaadkana looga loo gaarsiin lahaa ama loo baahin lahaa adeega caafimaadka ee qaaradda waxaa looga hadlay sidii cadaaladda xaggeeda wax looga qaban lahaa oo maxkamadaha loo xoojin lahaa waxaa looga hadlay sidii qurba joogta waddankan joogo ee qaaradda ka yimid ay waddanka ugu noqon lahaayeen ama ay u heli lahaayeen qaabab ay waddankooda uga faa'iideeyaan Waa marka gartay.
waxyaabo badan ayaa looga hadlay oo ay Marka- ku aad ka mid yihiin marka aad soo qaadato caqabadaha qaaradda heesta aad ayay u tiro badan yihiin marka sidii wax looga qaban lahaa iyo cidda ay tahay inay wax ka qabato madaxda afrika cidnaba ma ka soo qayb gasha meesha kulanka Een, sahro madax een, eh, waaweyn kama soo qaybgelin waxaa joogay eh, wasiiro uu ka mid yahay wasiirka hore ee dhaqaalaha liberia een, waxaa joogay safiir kamali een, waxaa lagu casuumay oo isagana eh, la filayay inuu imaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud eh, balse ma ayna suurtagelin oo kamuuna soo qaybgelin shirka waa gartay bal marka waxaad iga warantaa een, marka laga hadlayo guud ahaan afrika gaar ahaan eh, dhinaca bariga ma laga hadlayo ammaanka al-shabaab oo kaleeto ma lasoo hadal qaadiyo soomaaliya si gaara wax soomaaliya looga hadla ma jirtay shirka waxaa furay een, eh, xaakimka sare ee maxkamadda sare ee eh, waddanka kenya ah, david muraga ayaa furay shirka asaga ayaa khudbad dheer ka soo joodiyey oo uu uga warramayey een, cadaaladda iyo sida een, wa- ay wax ooga tari karto een, een, dowlad wanaagga Eh, wuxuu soo hadal qaaday dhibka al-shabaab ay ku hayso keliya ma aha soomaaliya ee een, ee gobolka oo dhan Een, wuxuu waxaa isagana aada loogu ammaanay inuu ahaa een, een, xaakinkii u horreeyey ee qaaradda africa ee d- doorasho qaran een, diiday ama celiyey een, laguna qasbay inay ku noqdaan marka wixii qaaradda africa kaasatan bariga africa waxaan dhihi karaa waxaa u hadlay xaakimkaas ka socda kenya waa gartay marka laga hadlay dhinaca ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha maxaa si gaara looga hadlay waxaa si gaara looga hadlay heshiiskan loogu magac daray intercontinental ama continental free trade oo lagu saxiixay rwanda ayaa looga hadlay waxaa lagu soo hadal qaaday wadamada aan xuduudahooda kansoolnayn sida soomaaliya oo kale sida ay dhib usoo dhib ooga soo gaari kara heshiiskaas amaba siday uga faa'iidaysan karaan waxaa joogay mas-uul ka socday african unionka ayaa joogay oo su-aal laga weydiiyey oo yidhi waan ognahay in uu dhib kasoo gaarahayo oo wadamada ayaan isku si oga faa'iidaysanaynin waanan wadnaa qorshihii si loogu mag loogu magcelin lahaa wadamada uu khasaaraha kasoo gaaro heshiiskaas waxaa kale oo meesha lagu hadlay oo lagu lagu sheegay in wadamada ugu tunka waaweyna xagga dhaqaalaha marka loo fiiriyo africa ayna heshiiskaas saxiixin sida nigeria iyo south africa inaynan weli saxiixin marka waxaa le waxaa kaloo lagu soo hadal qaaday waxa loogu magac daray agenda labada kun iyo lixdan iyo saddexda waa konton iyo dhowr sano hadda wax ka bacdi ah sida la filaya in qaaradda africa oo qaarad isku furan wax kasta wadaagto oo lacag isku mid ele oo xukunka la centralise gareeyo sida european unionk oo kale ah in qaab noocaas la higsanahayo ayaa lagu soo hadal qaaday sidoo kale waa gartay bal maxamed waxaad iiga warantaa kulamadan ma waxaa soo qaban qaabisay jaamacadda harvard mase waxaa soo qaban qaabiyey saraakiil kale oo jaamacadda gudaheeda unbaa lagu qabtay maya sara jaamacadda ayaa soo qaban qaabisay badanaaba weliba ardayda ee kasoo jooda qaaradda africa ee jaamacadda wax karaysa ayaa soo qaban qaabiyey waa sanadkii sagaalaad oo la qabanahayo sanad kasta ilaa sagaal sana hadda meeshaan lagu qabanahayay marka ardayda africa ka timid ee jaamacadda wax ka barato ayaa soo abaabulay waagaag dhegeystayaaalkaasi waxaa maxamed cismaan dheexe oo ah dhaqaalayahan hore uga tirsanaa xarunta dowladda hoose magaalada inapolis ee gobolka indiana ee dalka maraykanka waxaanu khadka telefoonka ugu waramayey waryahayaga saare cabdi axmed
waa hagaag haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa zaynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban inkastoo dhinacyada uu muranka u dhaxeeyo ee baarlamaanka soomaaliya ay isla ogol yihiin in mooshinka la horgeeyo baarlamaanka codna loo qaado ayaa haddana waxaa durbaba soo ifbaxaya muran ka dhashay habmaamulka kulanka coduqaadista mooshinka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli ibraahim muude ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kow iyo soddonka bishan uu qabsoomi doono kulanka lagu horgeynayo mooshinka ka yaala gudoomiye jawaari hase ahaatee gudoomiye ku-xigeenka labaad mahad cabdalla cawad oo war qoraal ah uga jawaabay go-aankaasi ayaa sheegay in qoraalkaasi uu yahay wax kama jiraan oo aan lasoo marsiin hannaan sharci ah waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya xildhibaan maxamed saciid cabdulaahi oo ka mid ah xubnaha mooshinka keenay iyo xildhibaan zakariya xasan gaashaan oo isaguna ka tirsan mudanayaasha mooshinka kasoo horjeeda ee difaacaya gudoomiye jawaari waxaan ku horeynayaa xildhibaan maxamed saciid cabdulaahi oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka keenay sidee baad u aragtaa mudane labada qoraaley kasoo kala baxay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee ku aadan habmaamulka ee baarlamaanka bismillaahi araxmaan iraxiim marka hore waxaan halkan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaana leeyahay dee waxa aan dooranay oo ah dimuqraadiyadda waxay qaadanaysaa waqti badan si ummadda soomaaliyeed iyo golayaasheeda fulinta iyo sharci dejinta iyo golayaasha kale iyo hay-adahaba ee intoodaba ay fahmaan waqti ayay qaadanaysaa qaabkii awalka hore laiskula hadli jiray oo ahayd in qoryaha laisku taago in ciidamo iyo wax laisu isticmaalo maantadan waxaa farxad weyn ah in dastuurka iyo sharciga aan ka wada hadlayno marka waa wax wanaagsan waana ka gudbaynaa khilaafyada maantadan taagan waxaan kaga gudbaynana waxay tahay caqli iyo annagoo dastuurka iyo sharciga iyo heer hoosaadyada aan dhiganay aan fulin doonno ilaahay hadduu yidhaahdo insha allah wallaahi mar haddii gudoomiyihii gudoomiye jawaari meesha uu ka baxay mise uu mooshinkii laga keenay waxaa gudoomiye kumeel gaar ah gudoomiye mudey sidaa darteed anugu waxaan aragnaa in go'aamada uu qaadanayo gudoomiyaha in maxaan idhaahdaay loo arko ninkii hadda incharjiga ahaa waxaan u arkaa in uu yahay go'aan saxiixa aad baa u mahadsanta xildhibaan maxamed siciid cabdulaahi waan kugu soo laaban doonaa xildhibaan zakariya xasan gaashaan adigu sidee baad u aragtaa qoraalladan soo baxay bismi illaahi raxmaan raxiim marka koowaad waxaan dhammaan salaamayaa shacbiga soomaaliya meel bay joogaan waxaana rajaynayaa haddii ilaaha idmo in horumarka dowladnimada hore loo socon doono ummad siida hadday isqabsato oo isdilaan waxa keliya ay ku kala badbaadi karaan oo ay dowladnimo ku gaari karaan waa inay ilaaliyaan waxa ay ku heshiiyeen moshinku marka wuxuu leeyahay broses uu soo maro ajendayaasha baarlamankana waxaa soo diyaariya guddiga joogtada ah guddiga joogtada ah markay soo diyaariyaan wixii ay diyaariyaan waxaa fulinteeda leh guddoonka guddoonkuna wuxuu ka kooban yahay waa saddexda guddoomiye xafiiska guddoonkana waxaa kaloo ka tirsan habdhoorka iyo labadiisa guddoon iyo guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen marka warqadan uu soo saaray guddoomiye mudey waa warqad absolutely waa khilaafsan sharciga kow waxay ku khilaafsan tahay wuxuu ku saxiixay inuu yahay kusimam guddoomiye meel uu kusimam guddoomiye ku noqdayna annaga ma hayno sababtoo ah gudoomiye guddoomiyaha markii laga keeno mooshin sida uu qabo xerhoosaadka baarlamaanka qodobkiisa sagaalaad farqadiisa shanaad wuxuu qabaa guddoomiyaha ma jeergarayn karo xilliga fadhiyada ma jeergarayn karo xilliga laga doodaya mooshinkiisa guddoomiyaha ama ku-xigeenadiisa laga keeno soo jeedin mooshin xilka qaadis ah waxaa laga wareejinayaa guddoominta fadhiyada inta ay ka dhammaanayaan arrinta la xiriirta soo jeedinta broseskii ay ahayd inay marto ma aysan marin oo ay ahayd guddiga joogtada inuu ka fadhiisto oo ay soo gudbiyaan fulintana uu guddoonku leeyahay midda labaad waxaa jira baarlamaanku wuxuu leeyahay shaqaaluu leeyahay xoghayn buu leeyahay habdhowruu leeyahay sistem lasoo maraa jirta in idaacadaha laga baafiyo oo la yidhaahdo baarlamaankii baa shiraya oo shakhsi uu keliis go'aan gaaro absolutely waxay khilaafsan tahay sharciyadda baarlamaanka u yaalla maxamed siciid cabdulaahi waad dhegaysanaysaa dooda zakariye xasan gaashaan maxaa sharciyadda iyo wallaahi xaqiiqda jirta waxay tahay in guddoonka uusanba ogolaanba mooshinka laga keenay markii uu de duquutaad annagu maanta aabbihii dastuurka ayaan leenahay guddoomiyaheena guddoomiye jawaari waa nin aan aqoon u yarayn waa nin brofesor ah waa nin de backgroundkiina leh ee maxaan idhahdaa heer hoosaadka iyo dastuurkana looma sheegayo marka anugu waxaanba arkaaba tallaabooyinka siyaasadeed ee labadan sitimaan aanu ku dhex nooleen ayaaba muujinaysaba heerka la kala joogo marka in la is-indhitiraa ma ahan xaqiiqda jirtaa la iska indhitiraa guddoomiyaha kumeelgaarka maantadani mar haddii guddoomiyihii laga keenay waxa weeyaan waa guddoomiye mudey oo booskii ilaa guddoomiyihii de laga sii daynayo mise inuu cod kalsoonidii uu golaha shacabka uu kala soo laabto mise in de meeshii laga qaado haddii ay codkii ku filnaana la helo laakiinse in laga degdego iyo in herdin cusub la bilaabo iyo in guddoonku uu madaxa isdhaafa iyo in maxaan idhahdaa waraaqo iyo qolaala la soo saaro waxay ka mid tahay majahaabinta iyo maxaan idhaahdaa wareerinta aan jahwareerinayn ummadda soomaaliyeed dhibaatada ugu weyne maanta soomaaliya haysato waxa weeyaan shacabkii ayaa dhibaataysan galabtadan jahwareer unbay sababaysaa waxaweyaan waa inuu waa wax qaacida sharciyaa jirta qaacidada sharciyada islaamka waxay ku leedahay haddii waxa kani aad samaynaysid uu dararka uu zaa'idinayo waa inaad de ku ekaysaa dararka dhibaatada maanta meesha jirta marka waxaan u arkaa keliya in wixii boogtii un la rabo in lasii maxaan idhaahdaa la buuniyo in dhibaatada ummadda soomaaliyeed iyo dowladdii soomaaliyeed ee socon lahayd ee socodkii aanu la'nahay marka taana waxay sababaysaa un khilaafkani inuu noqdo khilaaf sii zaa'ida annaguna uman iman sanadkan in maxaan idhaahdaa baarlamaanadii hore ishaysaysto kale aan noqono sharciyadii iyo dastuurka iyo heer hoosaadkaanu ku kala baxaynaa waxaan siinayaa xildhibaan zakariya xasan walaal horta saaxiibkay asagaa horta qiraya in khilaaf la abuurayo meesha cidda khilaafka abuuraysana wuu arkaa wuu iska indhatirayaa sababtoo ah guddoomiye muudey wuxuu shirkii uu fadhiyey oo guddiga joogtada uu qayb ka ahaa go'aanka ay gaareen buu inta khilaafay uu keliis go'aan gaaray waxay ahayd marka go-aanka haddii ay xaqa u lahaayeen guddoonka iyo guddiga joogtada ahaa way ka tanaasuleen wayna aqbaleen waa laga yimid iyadoo marka diyaar loo yahay in muxuu ahaa broseskii la marsiiyo waxa diiday oo ku khasbay inuu hoteel ka soo qoro oo idaacadaha u qaybiyo waxa ku khasbay horta saaxiibkii hortaa noo sheego midda labaad wuxuu yidhi meesha hadduu macnaha guddoomiye jawaari meesha uu ka baxay buu yidhi xilliga laga doodayo mooshinka guddoomiye jawaari annaga qodobka hadda aniga aan ka hadlaayo oo inta uu muud jawaari aan uusan samayn karin oo ah inuusan shir guddoomin waxaa caddaynaya heroosaadka qodobkiisa sagaalaad fadhiyada looga doodayo mooshinkiisa ma shir guddoomin karo wax intaa dhaafsiisan oo awood laga qaadi karo meesha ma taallo wixii hadduu haya halkaa ha soo saaro haye xildhibaan maxamed saciid haddaan maantao dhan aan aan ku muranno maxaan irahdaa digaaga iyo ukunta waa sheekade mala u socotana lama garanaya yaa horreeya hadii la yirahdo run ahaantii annaga waddankayaga dhibaatada weyne maanta aanu nahaysata baarlamaan ha noqdo hay-adaha kale ha noqdaan waxa weeyaan in weli maskaxdii mentalitiga warloornimada laga bixilayahay annagu waa inaanu ka gudubnaa sharcigai dastuurka waa inuuna xakameeyaa gudoomiye aanu leenahay maanta gudoomiyahaas aan leenahayna waa inaan u hogaansannaa talooyinka iyo soo jeedinka uu soo jeedinayo uma arko aniga in sabtiga la shiro mise in axadda la shiro mise isniinta la shiro inay wax tahay laakiin qofka xanuunsanaya ayaa meelo fog kale kasii fakaraya anugu waxaan u arkaa warqadan uu soo saaray warqad binayn ah warqad aan lahayn dhibaato iyo waxay sababaysa ayan jirin haddii qaybtan kale ragga kale ee rabaa in maxaan idhaahdaay kasoo horjeeda dadka mooshinka keenay dee fagaaraha in laysu yimaado wax dhibaato ah ay leedahay ma lahan garoonkaana kala saaraya dowladda soomaaliyeed baa jirta ciidan booliis oo shaqaynaya oo nabadgelyada baarlamaanka iyo hay-adaha dowladda oo dhan ka shaqaynaya baa jooga ummadda soomaaliyeed waxaan idin leeyahay in aan jidka saxdaa ku socono baarlamaankiiniina uusan idin khayabi doonin ha la sabro jijidadkan iyo waxayaan waraaqahan jirana yayan noqonin mid aad u weyn waa arrin aad u fudud oo laga gudbi kara ilaah hadduu yidhaahdo waad u jeedaan guddoomiye ku-xigeenkii koowaad qoraal buu soo saaray qoraal kale kasoo horjeeda baa guddoomiye ku-xigeenkii labaad baarlamaanka soo saaray taa miyaanay sii adkaynaynin khilaafkii hore u taagnaa xildhibaan zakariya xasan gaashaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarna run ahaantii horta aad baan uga xumahay khilaafku inuu heerkaas gaaro haddana waxaan ku baaqayaa oo usoo jeedinayaa qolo walbaaba inay awoodda ay leedahay ay aysan soo dhaafin midda labaad watina waqtiguna weligu waa gaaban yahay in muxuu ahayto hawshaan broseskii loogu talagalay oo sharcigu qabay in la waafajiyo si codayn xalaala ay u dhacdo waxay tahay wayna caddahay midda kale aqalka sare baarlamaanka soomaaliyeed golaha aqalka sare guddi bay u xil saareen arrintan oo khilaafaadka go-aan bay soo saareen waa la soo wada dhoweeyey go-aankaas waxaad moodaa inay hadda uu guddoomiye muudey uu arrintaas ka gudbay sababtoo ah wakhtiga loogu talagalay mooshinka in lagu qabto laga soo bilaabo xilliga mooshinkaasi uu ansax noqdo oo la qabto toban maalmood gudahood waa in doodiisu ku dhacda oo loo codayaa wakhtigii ay qabteenna wuxuu ku egyahay siddeed iyo labaatanka guddoomiye muudey hadda sida ii muuqata warqadda uu soo saarayna koob iyo soddonka ku qoran koob iyo soddonka wakhtigii loogu talagalay way dhaafsan tahay kusimo guddoomiye waa ugu qoran tahay muxuu ahaa guddigii loogu talagalay inay qayb ka noqdaan oo arrintan in la dhammaystiraan ahaydna qayb kama ahan oo waa kuwa hadda warqadaha soo saaraya marka waxaan soo jeedinayaa wakhtiga yarkaa noo haray ha laga faa'iidaysto hawshaana dhulka hala dhigo dadkii loogu talagalay ha ka qayb qaataan intaa waxaan raacsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa ilaaliyaha dastuur waxaa laysku hayaana waa sharci waxaa waajibku ah inu arrintan ka hadlo ilaa ay hadda intaan ka arkaya xildhibaanada labada dhinacba madaxweynaha wanaag badan bay u hayeen laakiin weli madaxweynaha hadalkiisa ma ay soo gaarin inuu arrintan ka hadlo oo doorkiisa qaataan ugu baaqaya xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan maxamed saciid cabdulaahi oo ka mid ah mudanayaasha mooshinka ka keenay guddoomiye jawaari iyo xildhibaan zakariya xasan gaashaan oo isaguna ka tirsan mudanayaasha mooshinka kasoo horjeeda ee difaacaya guddoomiye jawaari inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo sinab abuubkar dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii qurbe waxaynala socodsiinaysaa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono dowladda kanada oo markii ugu horreysa ka dhawaajisay in ay xirayso xawlaadaha soomaaliya lacagaha loogu diro taasi oo saameyn ku yeelan karta malaayiin dad ah oo ku dhaqan dalkaasi gaar ahaana dadka soomaaliyeed ee qurba joogta ah waxaan khadka telefoonka barnaamijkan qurbe iigu waramaya oo ku wada jiro koos axmed oo ka mida dadka soomaalida ee muddada dheer wadankaasi deganaa iyo nadiir yarow oo isna ka mid ah dhallinyarada dhowaantan wadankaasi soo gashay kusoo dhowaada labadiinaba barnaamijka qurbe mahadsanid waa tahay koosey bal haddaan adiga kugu hormaro arrintan saameyn intee la-eg ayay ku yeelanaysaa dadka soomaalida ee ku dhaqan dalka aada joogto anigu waxaan joogaa canada oo ugu waaweyn meelaha soomaalidu aada ugu badan tahay weliba magaalada toronto haddana arrintaa qiyaaso walaalo saameyn aada u weyn bay ku yeelanaysaa sidaynu wada ognahay dad baa inaga wada maqan oo wadankii inagaga maqan dhaqaalahooda biilashooda iyo maxay haytooy iskuuladooda kulli ku wada xidhan waxaa halkan aynu ka dirna anagu iska goyno haddii xawaaladaha iminka la xidho sababta loo xidhay runtii ma garanayo taa warkaama siin karo laakiin hadday joojiyaan saameyn aad aad aad u weyn bay nagu yeelanaysaa waxay cunaqabateyn ku noqonaysaa dhammaan dadkii maatadii iyo ummadii wadankii inagaga maqnayd meel weliba ha joogaane waayo irsaaqadoodu inta badan halkan bay ka timaadaa waana dhaawac kusoo socda ummadeenna koosay arrintaasi ma waxa ay daba joogtaa tii sidaan oo kaleeto maraykan horey ee dowladda maraykanka ee dhowr jeer uga dhawaajisay in xawlaadaha soomaaliya la xiray kadibna culeys fara badan lagu saaray xawlaadaha in maaragtay dabagal lagu sameeyo dadka xataa lacagaha ay dirayaan ma taasay daba socotaa laga yaaba inay daba socoto way dhici kartaa badanaa waxaanu maaragtay intaan waddanka joognay aan aragnay had iyo goor waxa maraykanka ka dhaca kanadana way ka dhacaan markaa laga yaabee waa tahay docda kale waxaa ku jira asna nadiir yarow nadir bal soo dhowow arrintan walaac intee leeg ayay idinku haysaa waa mahadsanta walaal macalin sahro waa dhowahay aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaya adiga iyo bahda v o e da saameynta nagu yeelan karto qof waliba wuu dareemi karaa sidaad og tahay soomaalidu qurbaha joogo canada keli maahana qurbaha dhan joogo lacaga aada u badan bay u diraan dadkooda oo soomaali ka tabaalaysan xiliyada abaaraha ay jiraan xiliyada dhibaatooyin soo wajahaan sidaa darteed waxaa naga nagu yaraanaya ama dhib noogu imaan karaa lacagihii aan diraynay aniga tusaale ahaan reerkayagaan wax taraa xiliyada maarataye dhibadka jiro marka waxaa adkaanayso in aan lacaga dirno ama waxaa la xadidayaa wixii la dirayo marka kolley dhibaato aada u weyn iyo caqabad aada u weyn baa nasoo waajin kara waa gartay ma la xiriirteen xawlaadaha laftirkooda wax wax idiin sheega ma aragteen waxa arrintan salka ay ku hayso nadir maya anigu kolley lama xiriirin laakiin kolley in waxaa la ii sheegay sida war igu soo gaaray aanan hubin laakiin waxaa la ii sheegay in bangiyada accountigooda laga xiraayo kadibna haddii bangiyada accountiga laga xiro xawilaadaha sida ay ku shaqayn karaan oo sida hore oo kale way yaraan karaysaa ama dhibaata laftirkooda ay ku imaanayso sidaa darteed waxay waxaa dhib annagana noogu imaanaya lacagihii aan diri jirnay waxaa laga yaabaa reerkanaga dhib haysto ana aan wax u awoodo in ay iga soo wajahdo inaan lacag diro dhibaato kale waa tahay koosey ka hor inta arrintan ayse ku dhawaaqin dowladda wax isbedela ma ka dareenteen xawlaadaha oo lacagtaa diraysan in dabagal lagu sameeyo in laydin weydiiyo macluumaad dheeri ah oo kaleeto cidda a wax u diraysiin waxaas weli ma aragteen way jirtay walaalo waxaa jiray limid lacagta la dirayo waxaan u malaynayaa in kun hadday gaadho lacagta laisweydiin jiray i d anigu intaasaan ogahay oo i d laisweydiin jiray oo qofkii doonaya wax saa-ida reerahooda inuu u diro ay dhici karto inuu kala qaybiyo dhowr jeer marka way jireen mar hore waa gartay dowladda canada ood muddo aada u dheer ku nooleed sida aan ka warqabo koos waxaad bal iiga warantaa xagga xoriyatulqoolka isdhexgalka bulshada iyo dadka xataa soo galootiga sida dowladdaasi saacdaadeed ay ugu roon tahay dadka iminka soo galaa runtii way naga nasiib badan yihiin waayo annakaa kasoo horreynay waxaa laga yaabaa inaan indhaha u wada furno laakiin waa nalaga badan yahay haddaad isu eegto platformka lagu keenayo ummadda kale sida eurubiyanka oo kale ah iyo inaga dadkeenu isku limid maaha waa nalaga limid badan yahay annaga waxaynu wa iska xadadan yihiin dadkeenuda inta badan qarda jeex iyo dhibaatay kusoo galeen taa waa wada ognahay laakiin markay wadanka soo galaan waa la qaabilaa waxay xaq u leeyihiinna way helaan waa gartay nadiir ayaan ugu dambeyntii siinayaa nadiir haddii tani ee dhacdo oo ay dhacdo in lacagaha xawlaadaha la joojiyo sida hadda dowladda canada ay u dhigayso warka adiga qoyskaaga ahaan ka sokow saameynta ay kugu yeelanayso maxaad isleedahay wadanka soomaaliyana caqabad ay ku noqon kartaa oo dabcan dowladeeda hadda ay la daaladhacayso in ay abuurto ama ay soo celiso kaabiyadii nolosha wallaahi dowladda soomaaliya soomaali khaas ahaan caqabadaha ka hor imaan kara waxaa ka mid ah dhalinyarta iyada soomaaliyeed oo qurbaha joogto waxyaabo badan baan wadankii ka qabanaa xiliyada abaaraha oo dowladii sanadkii tagay ay iclaamisay in lasu gurmado reerka iyaga kasiko soomaali weyn baan wax kaga gurmanay oo wax ka qabanay si maaragtay isku wada mid ah oo qalbi furan baa wax iskugu qabanay waxaa kaloo jirto qarashii dhabacay afar iyo labaatan afariyo tobanka octoobar
in isagana gurmadkii aan ka qayb qaadanay marka waxyaabahaas oo kalea yaraanaya dadka soomaaliya iyo soomaalida dhammaanteed ku noqon kara caqabad in arrintaanit xadido qoyskaygana sidoo kale anigu qoyskana sidoo kale saameyn bay ku yeelanaysaa koos ugu dambeyntii baaqaaga muxuu yahay dowladda aad u dir leed haddiiba aad maaragtay isleeda codkaaga waa la maqlaya dowladeena soomaaliyeed tan kanada joogtid ee hadda shuruudahan soo oo rogeyso dowladda canada okay waxaanu joognaa wadan ay ku magacaabeen freedom of wax walba ay ku magacaabeen runtii waa khalad in ummad gaara la caqabadeeyo ama maaragtay xad loo yeelo waxa ay sameynayaan community aada u weyn baan nahay waxaan jeclaan lahaa community inay baaqooda iyaguna diraan dowladda xaq baa loogu leeyahy taxi bayris badan baanu nahay in lagala xisaabtamo oo loo sheego dhibaatada ka iman karta waa tahay labadiinaba aad baan idinkaga mahad celinaya inaad barnaamijka qurba igu waranteen adigaa mudan sahra mahadsanid kuwaasi waxa ay kala ahaayeen koos axmed oo ka mid a qurba joogta soomaaliyeed ee muddooyinka tobanaanka sana ah ku nool magaalada torono ee dalka canada iyo nadiir yarow oo isna ka mid a dhallinyaradii dhowaantan galay dalkaasi waxa ay iga waramayeen barnaamijka qurba iyo aragtidooda ku wajahan walaaca ay ka qabaan haddii dhaqaalaha lacagaha soomaaliya loo diray qurba joogta ay ka dirta dalkaasi sida dowladda haatanba ay ka dhawaajisay la joojiyo barnaamijkii qurbana waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad iyo aad ayay umahadsantahay weli dhegaystayaal wariyahayaga saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii qurbe gabagabada idaacadda fiidnimo ayaanu dhegaystayaal kusii dhownay haatan aynu jaleecno dhinacyo kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan codka fanaanada deeqa bilan
heestaasi ay ku nuqeynaysay fanaanda deeqabilana waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeenii fiidnimo iyo wadajirkeedan kugu soo jeedinayaan cabdixakiim maxamuud sharwac iyaan ogaa ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonana waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo